fiidwacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda caawiya dunida ee laantaab soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington waa fiidnimo axada taariikhduna ay tahay shan iyo tobanka bisha disembar ama labaiyo tobanaad ee laba kun iyo afariyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan moojadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan boggayga v o e somali com haatana dhegaystayaal saacadda afrikada bere waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwan qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump oo ballan qaaday inuu samayn doono mustaafurintii ugu weyneyd ee taariikhda maraykanka sidoo kalena kusimaha madaxweynaha dalka kuuriyada koonfureed oo isaguna maanta u xaqiijiyey xulafada dalkiisa in uu dib u adkaynayo in ay dalkaasi ka jirto xasiloonni maaliyadeed iyo weli mid suuqa ganacsiga ah waxaa kaloo intaan barnaamijka ku guda jirno aad maqli doontaan barnaamijkii ama xubintii wicitaanka dhegaysta gobolkan minnesota anigu jimco walba waxaan taaganahay xaafadda soomaalida u badan tahay ee siidar la yaqaano magaalada minneapolis loo yaqaano siidar ayaan habeen walbo jimcaah siddeed ilaa tobanka bannaanka ayaan taagnahay in dhallinyaradaas duruufuhu haystaan gaar ahaan balwadda u go'ay sidii aan uga warhayn lahaa u caawin lahaa
qodobadaasi weliba kuwa kaleo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ah waaweyna ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka suuriya gere peterson ayaa haddana maanta gaadhay magaalada dimashiq iyadoo uu ku baaqay in la bixiyo gargaara bani aadamnimo dheeraad ah waxaana uu carabka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay in la xaqiijiyo cadaaladda la ysku hadlayn karo si looga hortago buu yidhi falal argoosi ah oo dalkaasi ka dhaca dhinaca kalena wasiirka arrimaha gudaha turkiga cali yerkiya ayaa sheegay in in ka badan toddoba kun iyo lix boqol oo qof oo suuriyaan ah ay ku laabteen dalkooda muddo shan maalmooda gudahooda kadib markii xukunka laga tuuray bashaar al asad oo ah madaxweynihii dalkaasi wasiirka ayaa xusay in dadkaasi ay si iskooda ugu laabteen intii u dhexaysay sagaalkii ilaa iyo saddex iyo tobankii bishan disembar wasiirka dafaaca turkiga yasaar guler ayaa isaguna maanto axada sheegay in dalkiisu diyaar u yahay inuu taageero ciidan iyo weliba tababar dhinaca milatariga u fidiyo dowladda cusub ee suuriya waxaana uu tilmaamay inay tallaabadaasi qaadayaan haddii ay ka codsadaan hadalkan ayaana soo baxay amaba ay daabaceen warbaahinta dalka turkigu iyadoo wasiirku uu ku nuuxnuuxsaday in la siiyo fursad hoggaanka cusub ee uu hogaaminayo maxamed albashir oo ka tirsan kooxda taxriir ashaam kuwaasoo kaalin weyn ka qaatay inay xukunka ka tuuraan bashaar al asad dhinaca kalena madaxweynaha ukrein valadimir seleniski ayaa sheegay inuu amray dowladdiisu inay diyaariyaan macnasiyo lagu gaadhsiinayo gargaarka raashinka suuriya kaasoo la kaashanaya ururada caalamiga ah iyo weliba saaxiibada kale ugu yaraan shan iyo toban qof ayaa dhintay tiro kalena way dhaawacmeen kadib oo ay ku jiraan carruur iyo haween kadib markii diyaaradaha dagaalka ee militariga israa'iil ay soosaa kooxada duqayna ka geysteen meelo kala duwan oo ka tirsan marinka kasa sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee falastiiniyiinta ee la yidhaahda wefa wakaaladdan ayaa intaasi ku sii dartay in qaxoonti badan lagu dilay laguna dhaawacay kadib markii ciidamada israa'il ay aroortii hore xooga ku galeen dugsi ku yaala magaalada beyt xanuun ee ku yaalla amaba ku taalla waqooyiga kasa ciidamada israa'iil ayaa qabsaday ama qasbay aan idhaahdee qaxoontiga in ay ka baxaan dugsiga iyaga oo isticmaalaya hanjabaad hubaysan sidoo kale warbixin ay baahisay wakaaladda wararka ayaa sheegaya in ciidanka israa'iil ay hareereeyeen dugsiga khaliil cawiid ah oo kaasoo ay si toosa u beegsadeen qaxoonti iyaga oo isticmaalaya rasaas iyo weliba hub culus weerarkan ayaa ilaa iyo hadda sababay dhimashada shan iyo toban qof iyo weliba dhaawaca tiro kale wakaaladan wafa ee falastiiniyiinta ayaa sidoo kale sheegtay in ciidamada israa'iil ay ku khasbeen qaxoontiga carruurta iyo weliba haweenka inay u baxaan dhanka bar kantarool ciidan oo ku taalla waddada salaaxudiin halkaasoo ragga lagu qabtay laguna xidhay sida ay wakaaladaasi xustay ugu dambayntiina maxkamad ku taalla dalka iiraan ayaa rasa falidaze oo ah weriye iiraaniya ah oo haysta dhalashada maraykanka ku riday xukun toban sannadooda kadib markii ay ku heshay dembi ah inuu gacan saar la lahaa dowladaha ay ka soo horjeedaa sida ay sabtidii sheegeen garyaqaankiisu rase faladase ayaa ah weriye hore ugu howlgeli jiray shabakadda raadiyo farda oo ay v o a bahwadaag yihiin oo ah raadiyow hoostaga howlgalka ama ka hoos howlgala aan idhaahday raadiyowga free europe iyo weliba radio liberty oo ay kor joogtayso hay-adda v o a maamusha ee u s g m maxamed xuseen agaasi oo ah loo garyaqaanka ninkan xukunka lagu riday ayaa wakaaladda wararka ee associated press u sheegay in iiraan ciidamada ilaalada kacaanka maxkamadoodu ay soo saartay markii ugu horreysay mowqifka ay ka taagan tahay xukunkan waxaana uu sheegay in lagu eedeeyey inuu iskaashi la sameeyey dowladda maraykanka waxaana garyaqaankaasi uu sheegay in xukunkan laga qaadan karo racfaan muddo labaatan maalmooda mar haddii xukunkaasi lagu soo saaray toddobaadkii hore isagoo intaasina ku daray in ay awoodi kari uu awoodi waayey amaba loo ogolaan waayey inuu la kulmo ninka uu garyaqaanka u yahay bishii ogas ee aynu soo dhaafnay ayaa ninkan xukunka lagu riday uu soo dhigay laba fariimood oo soo jeedinaya in uu ku soo noqdo iiraan maadaama raadiyowga amaba warbaahinta uu ka howlgelayay laga arko amaba inta badan lagala socdo iiraan oo loona arko mid ay maamulaan dowlada shisheeye dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa haatanna u diyaargarooba qaybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba fiiducan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba markaad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida oo idinka soo gaadhaysa washington aan ku bilownay madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ayaa ballan qaaday inuu samayn doono mustaafurintii ugu weyneyd ee taariikhda maraykanka arrintaasi ayaana keentay su'aalo badan oo ku saabsan sida ay suurtagal ku tahay iyo weliba sharcinimada labadaasiba haddaba wariyaha v o a arrimaha socdaalka aliena baros ayaa warbixintan ku eegaysa sida militariga maraykanku uu arrintan ugu lug yeelan karo maxamed cabdisandheere ayaana warbixinta inoo soo jeedinaya intii uu ku guda jiray ololihiisa doorashada donald trump ayaa sheegay in dhibaatada ugu daran ee maraykanku ay tahay socdaalka sharcidarrada ah waxaan qaadi doonnaa musaafiriintii ugu weyneyd taariikhda kuma faanayo inaan sidaasi idhaahdo laakiin waa arrin adag in la samayn waayo ilaa markii uu doorashada ku guulaystay donald trump ayaa warbaahinta bulshada ku soo qoray inuu amar deg dega soo rogi doono islamarkaana uu ciidanka maraykanka u adeegsan doono musaafuriinta josef nan oo maaddada sharcigaa ka dhiga jaamacadda new york ayaa sheegay inaanay caddayn sida milatariga maraykanka loogu adeegsan doono howlaha masaafurinta runtii waxay ku xidhan tahay sida uu madaxweynuhu u dhigo sida uu u doonayo inuu adeegsado milatariga ma wuxuu doonayaa in ciidanku si toosa uga qayb qaato masaafurinta mise wuxuu bixin doonaa adeeg dadban si hawshan federaaliga ah loo fuliyo tom homan oo xilka arrimaha xuduudaha uu trump u soo magacaabay ayaa qorshaynaya hannaan qallafsan oo la xidhiira howlaha masaafurinta iyo milatariga oo kaalin weyn ka qaata arrintaasi waxaan samayn doonaa howlgal musaafuriina oo weyn waxaanan isku dayi doonnaa inaan soo helno tiro ka badan saddex boqol oo kun oo carruurah oo maamulkani uu dalka ku sii daayey homan ayaa soo xigtay warbixin ay qortay hay-adda amniga gudaha dalka taasoo muujinaysa in tiro ka badan labiyo soddon kun oo carruura oo aan waalidkood la soconin ay soo xaadiri waayeen ballamihii ay maxkamaddu u qabatay halka tiro ka badan laba boqol iyo sagaashan kunna aanay wax ogeysiisa helin khubarada arrimaha socdaalka ayaa ku doodaya in tan micnaheedu aanu ahayn inay maqan yihiin qaar ayaa laga yaabaa inay weli joogaan ciwaanadii ay markii hore sheegteen masaafuriin ballaadhani ma aha doorashada keliya koongareeska ayaa taas beddelkeeda abuuri kara waddo kale oo ugu dambayn sharci lagu siin karo taasi oo dad badan oo markii horeba maraykanka joogay u oggolaanaysa inay codsiyo gudbistaan iyada oo la baadhayo lacag laga qaadayo kadibna sharci loo samaynayo guddi hoosaadka arrimaha cadaaladda ee aqalka sanadka ayaa toddobaadkan ka dooday loolanka lagala kulmi karo musaafuriinta ballaadhan iyadoo dimuqraadigu uu leeyahay arrintaasi dhaqaalaha ayay dhaawacaysaa xaqiiqdu waxay tahay waxaa jira malaayiin muhaajiriin aan waraaqo haysan oo maraykanka ku nool maanta kuwaasi oo ka shaqeeya meelo muhiim u ah dhaqaalaheenna laakiin jamhuuriga ayaa iyagu culays ka saaraya raacidda sharciga waxaan raaci doonnaa amarada maxkamadaha socdaalka laakiin ma oggolaan doonno in sharci darrada iyo dembiilannimadu ay caadi ka noqdaan maraykanka gudihiisa sharciyada federaaliga ayaa xadidaya kaalinta uu ciidanku ku yeelanayo howlaha shicibka iyadoo koongareeska aan oggolaansho laga helin laakiin arrimaha aan deg degga ahayn ayaa madaxweynaha jooga u oggolaan kara inuu u adeegsado dhinaca lojistikada khubarada qaar ayaa sheegaya in askartu ayna lahayn khibradda wax musaafuriinta askari kasta oo loo keeno inuu ka qayb qaato howlaha musaafuriinta waa askari aan qabanaynin shaqadiisii caadiga ahayd islamarkaasna aan gudanaynin kaalintii amniga qaranka ee isaga loogu talagalay gobolka texas ayaa u soo bandhigay maamulka imanaya madaxweyne trump dhul dhan shan boqol iyo konton higtar si uu uga dhiso goob dadka lagu kala saaro laguna hayo arrintaasi ayaa komishinarka gobolku ku sheegay inay noqonayso masaafuriintii ugu weyneyd taariikhda maraykanka ee lagu sameeyo dembiilayaasha rabshadaha ku lugta leh
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinaya warbixintaasi oo ay diyaarisay wariyaha v o e da arrimaha socdaalka alina baros halka weli aad nagala socotaana waa v o e
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o e da f m t da sagaal iyo sagaashan dhibic sagaal iyo raadiyo muqdisho f m t da sagaashan dhibic eber eber reediyo kulmiye f m ta sideed sideed reediyo risaala hal eber labo dhibiclabo hargeysa sideed sideed dhibic eber v o a haddii aad kismaayo joogto v o e da waxaad ka dhegaysan kartaa raadiyo sooyaal f m sideed sideed dhibic eber gobolka hiiraan hiiraan weyn f m sagaashan megaherts redio baydhaba siddeetan iyo sagaal dhibic shan f m haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio boosaaso siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m qardho siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa waaciya iyo garowe wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa star f m sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhegaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagar dheerna waxaad naga dhegaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m
hogaamiyaasha dalalka galbeedka qaaradda afrika ee ku bahoobay urur goboleedka ikawas ayaa maanta kulan ka yeelanaya xaaladda waddamadaasi oo ay ugu horreyso arrimaha ammaanka iyo weliba kabixitaanka ay ururkaasi ka baxeen saddex waddan oo milatarigu ay hogaamiyaan haatanna ay gacanta ku hayaan taladooda ka hor intaanay shir kan yeelan ayaa dalalka ku jira ururkana dhaqaalaha bulshada afrika ay dalalka burkina faso maali iyo weliba niger ay dibu xaqiijiyeen go-aankooda aan ka soo laabashada lahayn ee ay kaga baxeen ururkan oo ay ku dhaliileen inuu hoos joogo dalka faransiiska oo gumaysan jiray kabixitaanka ururkanee saddexdan dal ayaa saameyn weyn ku yeelan kara ganacsigii xorta ahaa isu socodkii iyo weliba sida oo kale iskaashigai ammaanka ee aaggan saaxil oo kooxaha jihaadoonka ahi ay dhul qabsanayaan shirkan oo ka dhacaya magaalada abuuja ee caasimadda dalka nigeriya ayaa mas-uuliyiinta ka qayb galaysa waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka senegaala basiiro diome vaye oo shan iyo tobanka waddan ee ku jira urur goboleedkani kawas ay bishii julaay u magacaabeen inuu dhexdhexaadiyo saddexdan waddan ee ka goostay waxaana uu madaxweynaha senegaala toddobaadkii hore sheegay inuu horumar ka samaynaya wadaxaajoodyadan uu la yeeshay saddexdan waddan isagoo sidoo kalena intaasi sii raaciyey inaanay jirin sabab a xidhiidhka ku sii wadi waayaan gaar ahaan marka la eego xaaladda ammaanka kabixitaanka ururka ee saddexdan dal ee burkina faso maali iyo weliba niger ayaa dhaqangalaysa sannad kadib markii ay shaaciyeen oo noqonaysa bisha januari waxaana sidaasi tilmaamaya xeerarka ururkan uu leeyahay waxaanay saddexdan waddan si iskooda u samaysteen urur ay ku bahoobeen oo la yidhaahdo xulafada dalalka saaxil amaba e e s kadib markii ay xidhiirka u jareen faransiiska islamarkaana ay u janjeersameen dhinaca ruushka dalalkan saddexdaa ayaan weli geestooda shaacinin qorshayaasha ay la tegayaan shirka abuuja balse taasi beddelkeeda jimcihii ayay caasimadda dalka naijer ee namey ku qabsadeen kulan heer wasiir oo iyaga u gaara waddamadan ayuu dhammaantood afgembi milatari ka dhacay sidoo kalena waxaa ka jiray kooxaha jihaadiyiinta sannadihii lasoo dhaafay iyadoo sidoo kalena dalka guinea oo isaguna xubin ka ah ururkani kawas ay militarigu maamulaan kadib markii afgembiyu ka dhacay sannadkii laba kun iyo koob iyo labaatankii xiisadan ka dhex taagan urur goboleedkani kawas ayaa cirka isku shareertay kadib markii dowladaha ku bahoobay ay ku hanjabeen faragelin militari oo ay ku samaynayaan afgembigii ka dhacay bishii julaay ee sannadkii laba kun saddex iyo labaatan dalka naijer oo ahaa dalkii lixaad ee uu ka dhaco afgembi militari muddo saddex sannadood ah iyagoo sidoo kalena cunaqabateyna culus ku soo rogay dalkaasi fauro ganisbe ee madaxweynaha dalka togo ayaa isaguna dhexdhexaadin ka dhex waday dalalkan oo ku yaala aagga saaxilka bishii maarjana urur goboleedkani kawaas waxay qaadeen qaar ka mid a cunaqabataynihii ay ku soo rogeen dalkaasi naijer taasoo iba fur u ahayd ee dib u bilaabidda wadaxaajoodyada horraantii sannadkan ayaa taliyaha ugu sarreeya militariga nigeriya uu la kulmay taliyaha militariga niger si loo xoojiyo iskaashiga dhinaca ammaanka gaar ahaana isgaarsiinta ka dhacaysa labada militari iyo weliba ka qayb qaadashada guddi howleedka dhinaca xuduudda tan iyo inqilaabkii sannadkii laba kun iyo koob iyo labaatankiina dalka guinea oo ururkan xubinka ah ayaa uu hogaaminayay jenaraal maamadi damuba oo ah taliyaha militariga kaasi oo loo dhaariyey madaxweyne ahaan culayskaga yimi urur goboleedkani kawas ayaa hogaamiyeyaasha militari ee dalkan guinea hogaamiya ay isla garteen inay qabtaan doorashooyin dhammaadka sannadkan laba kun iyo afar iyo labaatan hase yeeshee waxa ay yaqiinsadeen in aanay ballantaasi fulin karin
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
wagaag dhegeystayaal haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo inoo hayo nuur xasan nuur
daroogada noocyadeeda dilaaga ah ayaa la sheegay inay ka mid tahay dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ay hadda wajahayaan qaar ka mid ah dhallinyarada soomaalida ku nool maraykanka gaar ahaan gobolka minnesota sida ay v o eeda u sheegeen khubarrada caafimaadka iyo dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha carruurta iyo dhallinyarada soomaalida dhallinyaro dhowr ah ayaa u dhintay kaniini maandooriye ah oo ay qabatimeen kaas oo wadnaha istaajiyey kadib markii ay u qaateen si xaddhaaf ah haddaba sidee ayay mushkiladani bulsho ku bilaabatay maxaa kaga aadan waalidka iyo hogaamiyeyaasha bulshada soomaalida sideese loogaga hortegi karaa laguna caawi karaa dhallinyarada waa mawduuca barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaana marti noogu ah cabdiraxmaan mukhtaar oo u dhaqdhaqaaqa carruurta iyo dhallinyarada soomaalida ee minnesota si gaar ahna isaga xil saaray caawinta dhallinyarada maandooriyaha isticmaasha ee gobolka minnesota
cabdiraxmaan waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a waan dhawahay waan dhawahay aad iyo aad ayaa u mahadsantaha walaalkay adigaa mudan bal marka hore noo faahfaahay xaaladda guud ee dhallinyarada soomaalida ee ku nool gobolka minnesota walaalow marka hore aad iyo aad ayaan kaga mahad celinayaa arrinta iyo xaaladda dhalinyarada gaar ahaan dhalinyarada soomaaliyeed ee gobolka minnesota waa marba marxalad ayay gashaa waxayna inta badan wax la qabaan dhalinyarada dalka maraykanka marka dhalinyarada dhalinyaro aad iyo aad u wanaagsan way jiraan kuwo tiradooda yar tahay oo iyaguna duruufo iyo dhibaatooyina haystaanna way jiraan marka inkastoo dhibaatooyinkaas saddexdii sano hadda lasoo dhaafay ama afartii sano hadda lasoo dhaafay ay isbedeleen oo dhibaatooyin ka duwan ay yihiin kuwii hore ee dhalinyarada lagu bartay haddana alxamdulilah yani dhalinyarada waxaa la dhihi karaa xumaan iyo wanaagba way leeyihiin marka inkastoo inta badan aan maqalno xumaantooda waayahay waa mahadsanta marka haddii aan mawduuca aan usoo daadegno aan toos u galno goorma ayaa lagu arkay dhalinyaradaasi tirada yar ee soomaalida ah ee isticmaala mukhaadaraadka gobolka minnesota
horta dhalinyaradu sideedaba qofka dhalinyarada intuu geed ka boodu tala ka boodaa dhalinyaradu markii hore waxay isticmaali jireen muqaadaraad iyo maandooriyaal kala duwan waagii hore waxay waxyaabaha isticmaali jireen adigu dhalinyaro waxay ahaayeen kuwa da'doodu weyn tahay dad khamriga u go'ay khamriga caba ayay ahaayeen kuwo kalena waxa meerwaanada la dhaho ama xashiishada ayay isticmaali jireen dhalinyarada da'da yar marka maandooriyaashaas ayay inta badan waxaa waalidku yaqaaneen dee dhalinyarada markaas cusub iyaguna madaxa la soo kacayana balooda inta badan waxay ka bilaabataa sigaar dad waxay ahaayeen sigaarkii waxaas isticmaala laakiin adigoo hadda afartii sano u dambeysay gaar ahaan saddexdii sano u dambeysay waxaa faro kulul dhalinyarada soomaalida ku haya oo dhalinyaro badan oo rag iyo dumarba leh ay u dhinteen aad iyo aadna oo la tacaalayaan maandooriyaah ama balwadda loo yaqaano opiodka oo noocyo badan leh gaar ahaan kiniino macmil ah marka adigu laga soo bilaabo labadii kun iyo siddeed iyo tobankii waxaa bilaabatay maandooriya la dhihi jiray k two oo ahayd adigu xashiishad macmil ah oo mararka qaarkood lagu dari jiray xitaa dawada jiirka lagu dilo oo aad halis u ahayd ayay ku bilaabatay kadib waxaa bilowday labadii kun iyo sagaal iyo tobankii labadii kun iyo labaatankii koo iyo labaatankii iyo labiyo labaatanka kininadan ama maandooriyaha noocan loo yaqaano opiodka oo iyaduna centeric ah macnaheedu waxa waye waa wax macmil ah oo lagu sameeyey meel laab ah laabkaasna uu yahay laab suuqa madow ah marka kininadan kiimikada iyo drugska ku jira lama oga waxa ay yihiin waana wax halis ah oo dadku ay u dhintaan marka qaarkoodna maaragtay hosbitaal muddo badan oo u galaan ama koma u galaan ay kasoo kici waayaan guud ahaan maraykanka dhibaatooyin badan ayaa laga sheegay covidkii kadib oo dad badan in ay daroogada gaar ahaan tan hadda aad tilmaamtay ay ugu dhinteen marka maadaama aad dhalinyarada u dhaqdhaqaaqdo maxaad nala wadaagi kartaa ma jiraan dhalinyaro u dhintay gobolka ohio gaar ahaan magaalada colombus waxaa jira dhalinyaro soomaaliya u dhimatay gobolkan minnesota anigu jimco walba waxaan taaganahay xaafadda soomaalida u badan tahay ee cedar la yaqaano magaalada minneapolis loo yaqaano cedar ayaan habeen walbo jimco ah siddeed ilaa tobanka bannaanka ayaan taagnay in dhalinyaradaas duruufuhu haystaan gaar ahaan balooda u go'ay sidii aan uga warhayn lahaa u caawin lahaa marka dhalinyaro way jiraan overdoskaas uu ku dhacay nasiib wanaag weli hadda inta sanadkan cusub oo bilowday intaan bannaanka taagnaa waan arkay dhalinyaro overdos ahaan iska badiyey kininkii laakiin isla markiiba laga gaaray oo badbaaday laakiin dhibaatada jirtaa waxay tahay dhalinyaradu marka ay arrintan u dhimato ma aha dhalinyarada bannaanka ama jidka keliya taagan ma aha maandooriyahan waxaa isticmaala dhalinyaro waxbarta kuwa shaqaysta kuwa guryahooda jooga waalidkood la jooga qaar xitaa qoysas iyo xaasas leh ayaa isticmaala wax la dareemi karana ma aha marka mararka qaarkood qofku xitaa gurigiisa isagoo jooga ayuu u dhiman karaa overdoska waalidkana markaas waxay sameeyaan iyagoo ka baqaya in dadku ay wax ka sheegaan qoyskaas ama gabadhooda ama wiilkooda dhimatay ayay waxay leeyihiin wiilkaygii ama gabadhayda waxa u dhimatay haratak marka waana la ogyahay qof dhalinyaro ah wadna xanuun uma dhinto ama wadnaha iskama istaago maadaama da'doosu ay yar tahay marka carqaladaas ayaa jirta laakiin su-aashaada haddaan ka jawaabo way jiraan dhalinyaro u dhintay kiniinadan gaar ahaan opioidka macmilka ah gobolka minnesota keliya ma aha gobolo kale oo maraykan ka mida soomaalidu degan yihiin sida columbus ohio kale way u dhinteen
waa mahadsan tahay cabdiraxmaan mukhtaar bal aan haatanna u dhaadhaacno dhinacii dhegeystayaasha dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan fursaddiisa siiyo magacay waxaa la dhahaa mahdi waxaan ka soo hadlayaa magaalada minneapolis su-aal baan waxaan u qabaa cabdiraxmaan cabdiraxmaanow waxaa jira dhallinyaro badan oo maandoorada suubiyo iyo waalid ciyaalkaas dhalay oo aan waxba ka aqoon maandoorada waxa ay tahay marka sideebaa marka waalidka aan aqoon maandoorada waxay tahay ee dhallinyarada baha maalsuubiyo maandoorada oo xishoona ama la dhuumanayo labadaas group sidee baa niyoo laisku waafajin karaa ama maarata wax lagu bari karaa bcause groupkaas waa group badan groupka dhallinyarada doorada suubiso iyo waalidka aan ka warqabin ama aan garan karin maandoorada nuuca u eg tahay mahdi aad aad ayuu mahadsan yahay waana su-aal muhiim ah sidaan kuu sheegay horta waddankan maraykanka guud ahaan waxaa isticmaala oo ama si khaldan u qaata maandooriyaasha ama gaar ahaan kiniinada xanuun baabiyaha ah hal milyan iyo sagaal qof oo maraykan ah one point nine milyan ayaa waddanka maraykanka marka ciladan ama dhibaatadan waddanka maraykanka ayay haysataa labadii sano lasoo dhaafay ugu yaraan siddeed boqol oo kun maaragtay oo waxaa u dhintay qof oo maraykan ah ayaa u dhintay gaar ahaan kiniinadan maandooriyaasha ah oo opioidka ah jaaliyad walba oo maraykan ah way saamaysay soomaalideenna maadaama aan nahay dad aad u yar inta badanna dad qofku markuu balwad barto ama khamri ama xashiishad ama balwad markuu barto lagu caayo aadna maaragtay dad muslimaan nahay dhaqan ahaan qofkaas si gaar ah bulshada looga sooco arrintan opioidka marka way ka duwan tahay kiniinkan uu cunugu qaadanayo ur ma laha sida khamriga ma soo uro sida xashiishadoo kale ma soo uro sida sigaarkoo kale wax urkiisaba dareemi kara ma ah dhalinyarada iyagoo gurigooda jooga ayaa mararka qaarkood technologyga intay qofka ka dalbadaan lacagtana ay ku dhiibaan cash apka ama siyaabo kale gurigaa loogu keenaa mararka qaarkood iyagoo xaafadooda jooga marka waalidka waxaa la rabaa waxaa jira isfahanwaa badan waalidkii oo aqoon u lahayn maandooriyaashii iyo dhalinyaradii oo iyaguna balwaddii qarsanaya waalidka markay ogaadaanna in ubadkoodu ay maandooriyaashan isticmaalaan waxay sameeyaan meeshay caawinaad rasmiga ay u raadin lahaayeen cunugooda ama gabadh ha noqoto ama wiil ha noqoto way qarsadaan soomaalidana waxay dhahaan waxaad qarsato wuu ku qarsadaa marka taas ayaa keenaysa in dhibaatada ay sii badato waxaan arkaa xitaa carruurta hadda isticmaasha da'dooda maalin maalinta ka dambaysa in ay sii yaraanayso oo mararka qaarkood saddex iyo toban jir xitaa da'du ay gaartay marka waxa addictionka la dhaho ama guud ahaan qofku inuu maandooriyaha si zaa'ida u isticmaalo uuna joojin karin isticmaalka waxay keentaa heer qofkaas wax walba waxaa uga muhiimsan inuu kiniinkaas ama uu qaato druggaas inuu qaato hurdaday uga muhiimsan tahay cuntaday uga muhiimsan tahay nolosha dhan ay uga muhiimsan tahay maadaama uu yahay cudur qofka ku dhaca marka wacyigelin waa wax loo baahan yahay dhalinyaradiina intay yaryar yihiin in laga wacyigeliyo oo weliba maandooriyaasha noocyada kala duwan ay yihiin la tuso si ay uga taxadaraan barnaamijyo wacyigelin loo sameeyo waalidkana in la wacyigeliyo oo cunugooda xitaa mararka qaarkood haddeyba dhacdaba inuu kiniinkaas qaato waxaa jira irbado loogu talagalay irbad naarkan la dhaho oo loogu talagalay qofka lagu dhufto inta gargaarka degdega ambalasta ama dhakhtarka uu kasoo gaarayo qofkaas laisku dayo in lagu badbaadiyo inuu sii neefsado naftiisana lagu badbaadiyo marka waa arrin muhiima loona baahan yahay in wacyigelin la sameeyo waa tahay waa mahadsantaha cabdiraxmaan dhegeystihii kusoo weydiiyey mahdi isna aad buu u mahadsan yahay dhegeyste kale ayaa hadda khadka ku jira magacaygu waa cabdiwahaab maxamed garbey kana soo hadlayo magaalada colombos ee gobolka ohio waxaan salaamaa bahda v o eeda iyo martida barnaamijka ustaad cabdiraxmaan mukhtaar haddii aan su-aasheeda u guda galo dhibaatada dhalinyarta soomaaliyeed maanduuriyaha uu ku haayo sanadihii ugu dambeysay aad ayay usoo kortay guud ahaan dalka maraykanka ustaad gobolada kale ay soomaalida degan tahay sida ohio gobolka aan kaala soo hadlaayo iyo gobollo fara badan oo soomaali ay degan tahay dhibaatadaa waa ka wada jirtaa sidee laysaga kaashan karaa ee, wax xiriir ahoo gobolada kale ee, soomaalida degan idinkala dhexeeyo si arrinkan looga hortago ma jiraa waa mahadsanta
En waa waa su-aal muhiim ah horta soomaalidu gobol walba ay joogaan meel walba ay joogaan waa dad isku xiran En, maanta qof dhalinyaro ah ama bulshada markuu qof dhinto ama arrimahana kale u dhinta en, dad waxaan nahay en, warka markiiba en, heli og laakiin markay noqoto arrimaha wacyigelinta ah ee la xiriirta arrintan xaqiiqdii en, ma jiro wax wada xiriir ah En, bulsho ahaan arrintan waan ka seexanay wacyigelin badan iyo dadaal badan oo aan iska saarnay ma laha anu waxaan dhihi karaa en, dhallinyaradeenna iyo qoysaskeenna en, waan dayacnay annaga ayaa mas-uuliyaddaas ayna saaran tahay bulsho ahaan dhammaanteen qof yar iyo qof weynba horta in laisku duubnaado dadkeenna aqoonta u leh waxaan fahamsan en, ama ni dareenku uu weli uu ku haray inay u damqadaan ay isku dayaan in barnaamijyo lagu wacyigelinayo eh, bulshada qof yari qof weynba w- waalidiintii in la sameeyo isku xirnaanshahaasna waa muhiim lama kala maarmo sababtoo ah dhibaatada kale ee hadda jirta waxay tahay dhalinyarada soomaalidu en, hadda ma isticmaalaan keliya ah maandooriyaashan En, waxay ka mid yihiin dadka hadda ka ganacsada oo maaragtay waxa ka ganacsana gabdhihii wiilanna oo iskugu jiraan waxaan rabaa dadweynaha barnaamijka dhegeysanaya inay ogaadaan wiilal keliya ma aha waxa maandooriyaashan isticmaala gabdhaha way u fududahay inay qarsadaan sababtoo ah way asturan yihiin qamaarkii iyo jalaabiibta ayay xiran yihiin laakiin gabdho aad u tiro badan ayaa isticmaala maandooriyaashan laftigooda marka dhalinyaro soomaali oo gabdho iyo wiilal iskugu jira oo iyagu ka ganacsadana way jiraan marka isku xirnaanshahaas iyo wacyigelintaas waa loo baahan yahay laakiin waxaan isleeyahay en, waa wax meesha hadda aanan oolin en, wa- kana eh, maqan
waa tahay een, dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan ku eegeyno dhibaatooyinka maandooriyaasha kuwooda dilaaga ah ay ku hayaan dhallinyarada soomaalida ee maraykanka gaar ahaan gobolka minnesota waxaa marti noogu ah cabdiraxmaan mukhtaar oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada soomaalida gobolka minnesota aadna u caawiya Eh, dhegeysto kale ayaan jeclahay in aan uga sii gudubno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa raxmo maxamed aadan kasoo hadlaysa gobolka minnesota waxaan salaamaa bahda v o a iyo martido waxaan ahay hooyooyinka soomaaliyeed ku nool maraykanka waana dhibaysa arrinta taroogada oo ciyaalka maalmahan soo korortay sidee looga hortegi karaa ustaad oo maxaana kula tali lahayd hooyooyinka soomaaliyeed iyo ilmahooda
waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah walaashay raxmana waan salaamayaa En, hooyooyinka soomaaliyeedna xaqiiqdii waa lafdhabarta bulshada waana dadka arrintan aad eh, eh, u saamaysay oo marar badan en, aan ka wada hadalnay aanan ogahay dhibaatadan sida ay uga walwalsan yihiin En, ka hortaga horta qoys walba arrintan sidaan sheegay dalka maraykanka oo dhan arrin saamaysa waaye waxyaabaha hadda jira qofka dhallinyaradana balwada markuu bilaabayo en, laba meel ayuu ka bilaabaa oo u horseeda waa qof ay saaxiibo yihiin oo saaxiibkiis ah ayaa marka u horeeya qofkaas bara oo u dhiiba ama qof qoyskiisa ka mid ah En, labada meel oo horta ay ka bilaabato balwadu waa taas En, hadda maadaama da'da dhallinyarada maandooriyaasha isticmaalay aad u yar tahay dugsiga hoose ayay ka bilaabataa ama miral schoolka waxaa loo yaqaano waa meesha hadda waxaa ka bilowda sigaarkii waxaa bedelay sigaar ka duwan oo vaping la dhaho eh, electronic ah sida qalinkoo kale ah En, a- waalidkuna ayna dareemi karin jeebkana la gashan karo oo aan soo ureynin marka waalidka waxaa la rabaa midda koowaad carruurtooda inay ka warhayaan iyaga mas-uuliyaddooda tahay waana dareemi kartaa cunugaagu markuu balwad bilaabo waxaad arkaysaa en, hurdadii oo ku yar isagoo cuntadii diidaaya en, isaga oo en, culayskiisii uu isdhimay oo caatoobay En, isagoo waxaad arkaysaa mar walba lacag ku weydiisanaya ama waxaa arkaysaa inuu qofkii uu bilaabo eh, en, waxqaad ama hooyo n- waxyaabaha waalidiintu marka ay samaan karaan waa inay waxyaabahaasoo kale u fiirsadaan En, ubadkoodana ay la saaxiibaan su-aalana ay weydiiyaan carruurtooduna saaxiibada dadka ay la yihiin horta ay ogaadaan midda loo baahan yahay waxa waye wacyigelin sax ah oo carruurtan intay yar yihiin xitaa goobaha carruurta ay dugsiga qur-aanka ay u tagaan sabti axad walba iyo masaajidada meelaha dhalinyaradu ay joogaan iskuullada in loogu tago laga wacyigeliyo waa qorsho maaragta loo baahan yahay anigu hadda shaksi ahaan barnaamijka aan sameeyo ee daryeel dhalinyaro waxaan ku tala jiraa wacyigelin arrimahan la xiriira oo iskuullada xitaa carruurta aan ugu tagayo waalidiintiina aan wacyigelinayo culammadii iyo macallimiinta dugsiga xitaa aan rabin inaan wacyigeliyo ayaan hadda ku tala jiraa oo aan muddo ka soo shaqaynayey marka waxa ugu muhiimsan waxa weeye ubadkaaga adiga mas-uulka ah marka hore saaxiib la noqo qofkay saaxiibka la yihiin ogow taxadar dheeraad ahna samee isku day adigana inaa wax ka ogaato maandooriyaashan maadaama da yar hadda dhallinyaradii ay balwada ku barteen waa tahay dhegaysto kale ayaa isna hadda khadka ku jira raxmaan raxiim magacaygu waa cabdiqaadir degan magaalada portland ee gobolka mayn waxaan rabaa cabdiraxmaan inaan weydiiyo arrintan opioid crisiska ama overdoska waa mushkilad guud oo waddankan maraykanka ka jirta gaar ahaan waa mujtamaca soomaalida dhalinyaro badan ay u dhinteen marka cabdiraxmaan waxaan rabaa inaan weydiiyo intii hawshaan uu waday cabdiraxmaan macnaa maxaa idin qabsoome ma jirtaa dad aad ku guuleysateen inaad kasoo saartaan hawshaasi oo mujtamaca dib ugu soo celisaan su-aasha labaadna waxay tahay kaalintee ayaa isleedahay way maqan tahay oo aad loogu baahnaa si arrintaani bulshada aad looga wacyigeliya gaar ahaan dhalinyarada soo koraysa cabdiqaadir aad iyo aad ayaa umadsantahay waana laba su-aal oo muhiim ah midda koowaad anigu barnaamijkan hadda daryeel dhalinyaro ee aan sameeyo muddo afar sano ayaan waday waana arrintan markii ay bilaabatay waxyaabaha aan sameeyo jimcaha sababta igu kallifay inaan jidka magaalada minneapolis iyadoo winter tahay qabowga aan la taagnaan karin bannaanka waxa istaajiyey aniga iyo dadka ila shaqeeya ama waktigooda ila tabaruca ee volonteerka ah waxaan u taagannahay waxa weeye eight to ten waa waktiga overdosku uu dhaco in markaas qofka dhalinyarada ah haddeeba taasi dhacdo aan irbadda naarkanka nafta lagu badbaadiyo aan ku dhufan karno in booliiska ama ambulasta aan ugu wici karno si isla markiiba qofkaas dhakhtarka loola cararo oo loo badbaadiyo waxaan anigu isku dayaa marka in dhalinyaradan sidii waxaan ooga dhex bixi lahaayeen biise iyo shaah ayaan siiyaa cunto laakiin waan ku soo jiitaa cuntadaas aan siinayo shaaha waa soo jiidasho iyo sheekadii inaan ogaado baahidooda iyo waxay u baahan yihiin si markaas aan ugu xiro meelo ka caawin kara in iyagu ay waxaan ka dhex baxaan dhibaatada jirtaa waxay tahay marka dhalinyaradii marka ay rihaabkii ay galaan ama meeshii waxaan ka dhaqi lahaa ama ka caawin lahaa markay galaan ma jiro qorsho iyo dadaal ama xagga qoyska ha noqdo ama xagga bulshada ha noqdo markay kasoo baxaan saddexdii bilood afartii bilood ay soo dhammaystaan meeshii iyo asxaabtoodii ayay ku soo noqdaan isla markiiba qofku wuxuu u baahan yahay qorsho in loo diyaariyo shaqo ama bi'adii in loo bedelo ama wax qofka lagu mashquuliyo si uunan ugu soo noqonin bi'adii uu ka baxay marka culayska ugu badana jira waxa waye dhalinyaro badan oo alxamdulillah ka dhex baxday way jiraan gabro waxaa jirta hadda waxaan ka dhex baxday oo iyadu barnaamij samaysay ay ku wacyigeliso waalidiinta iyo dhalinyarada dhalinyaro iyagu hadda waxaan ka dhex baxay oo shaqeeya waxaa jira dhalinyarada kale isku daya inay wixii ka saaraan laakiin aad ay u tira badan u yar yihiin tiradooda u yar tahay waxaa badan inta intay ka baxeen isla markii haddana ku soo noqday waxa addictionka la dhaho wax fudud maaha waa xanuun u baahan qofkaas in la garab qabto lana garab istaago kaalinta maqan waxay tahay arrintan qof walba wuxuu u arkaa in isaga ayna kulug lahayn ama dantiisa ahayn maadaama ayna gurigiisa soo gaarin weli ma dareensana arrintan inay tahay arrin ama mushkilo waddanka maraykanka dhowna haysata gaar ahaan dhallinyaradeena soomaaliyeed marka far kaliya fool ma dhaqda haddaanan la iskaashanin haddaanan arrintan marka meel looga soo wada jeedsanin haddii wacyigelin iyo dadaal dheeraada aanan la samaynin barnaamijyo arrintan aan uga hortegayna haddaan la samaynin gur walba ayay soo gelaysaa doonta waan wada saaranahay ha la ogaado carruurtan iyo dhalinyaradan way iswada yaqaanaan waa carruur dhalinyaro isla koray dugsi isla aada iskuul isla aada saaxiibo ah kubadda isla ciyaara marka markuu mid ka mid a iyaga uu dhinto ka kale way saamaysaa marka naxdintii iyo dhimashadii iyo naxdintii uu ka naxay xanuunkii ayuu isleeyahay kiniinkan ama maandooriyahan ku baabi'i taas ayaana keenta marka inuu wixii eh, balwadii ay la tagto oo addiction ay ku noqoto marka kaalinta m- aadka oga maqan waxa weeye en bulshadoo dhan ama masaajid ha noqoto ama waalidiin ha noqoto ama en hay-adaha bulshada u adeega ama dadka hogaamiyaasha ha noqoto arrintan waa laga seexday sidii la rabayna en- en waxba loogama qabto dhallinyaradeenna haysta Een, waa yahay marka een, cabdiraxmaan ugu dambeyntii ma jirtaa een, baaq ama fariin aad u dirayso dhallinyaradan isticmaasha waalidiinta iyo communitiga ama bulshada soomaalida ee gobolka minnesota si arrintan een, si wadajir ah loogaga hortago
ها ان waa waan kaaga mahad celinayaa waana su-aal muhiima n waxaan rabaa inaan qof walba u sheego oo barnaamijkan dhegeysanaya ama waalid ha noqdo ama n qof hogaamiye ha noqdo ama qof dhallinyara ha noqdo ama bulshadaba ha ka mid ahaado dhallinyaradeenna duruufaha haysta gaar ahaan mawduucan maanta aan ka hadlaynay ee maandooriyaasha iyo addictionka la xiriira gaar ahaan opioidka arrintan hadda dhibaatadan haysataa n waa inay waalidiintu qof walba inuu ogaado waa wax laga caawin karo en qofka hadduu garab iyo taageero dhaba ah uu helana uu ka dhex bixi karo En, waxan waa cudur waa xanuun si sahlanna en, qofka bini aadankaa si sahlan ayuu ku galaa laakiin way adag tahay siduu uga dhex baxo laakiin haddii la garab istaago en, waa wax qofkaas laga caawin karo wayna jiraan adeegyo iyo brograamo qofka ka caawin kara laakiin wuxuu u baahan yahay dadkii riixi lahaa garab istaagi lahaa bulshada waxaan u sheegi lahaa arrintan waan sahlanay dhibaatooyin badan ayay keentaa kiniin iyo maandooriyo qofkuu qaadanayo keliya ma aha waxay keentaa qofku wuxuu u baahan yahay ugu yaraan maalintii soddon dollar ilaa boqol dollar oo uu ku gato kiniinadan maandooriyaasha ah marka markuu waayo lacagtaas uuna qofkii shaqaynin qofku marka uu maaragtay shaxaad uuna kusoo heli karin ama waalidkii lacagtu ka qaadana uu waayo waxay keentaa ina dembiye kale ay galaan waa waxa keenaya in maaragtay ama baabuur ay dhacaan inay eh, wax xadaan inay dukaamada wax ka dhacaan inay eh, maaragtay wax jabsadaan dembiyada kale waxa u horseedaya waxa weeye waxay raadinayaan lacag ay ku gataan en, kiniinadan ama maandooriyahan waa waxa keenaya xitaa taleefonka waalidkiis ama walaalihiis ay lahaayeen qofku inuu xado oo uu qof kale uu ka gato En, mararka qaarkood waa waxa keenaya dhallinyarada qaarkood in la toogto sababtoo ah dadkii waxaan ka gadayey marka ay deyn ka qaataan deyntii ku ururto lacagta uu bixin waayo qaarkood ayaa naftooda ku waaya oo oo maaragtay en maaragtay deyntaas loo dilaa marka arrintan waan ka jiifnaa wacyigelin badan iyo garab ayay dhallinyaradeennu u baahan yihiin dhallinyaradeennu waxaa xaaladooda waxay maraysaa cidna uma maqna ceelna uma qonna En, meelaan uga soconno waddankan ma laha iyo gobolkan anu waxaan dhihi lahaa aan usoo jiisanno hantida dhabta aan haysanno waa carruurteenna iyo dhallinyaradeenna marka wakti iyo en, hiil iyo hooba aan la garab istaagno kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan mukhtaar oo u dhaqdhaqaaqa daryeelka carruurta iyo dhallinyarada soomaalida gobolka minnesota waxa uu marti inoogu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadka waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegaystayaasha barnaamijka ka qayb galay tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha haatanna aynu dib ugu noqonno wararkii qaaradda afrika hogaamiyaasha daan idhaahda dhegeystayaal dalka kuuriyada koonfureed aynu u kacno haatanna raalli ahaada kusimaha madaxweynaha dalka kuuriyada koonfureed han dang soo ayaa maanta sameeyey tallaabo uu xulafada dalkaasi dib ugu xaqiijinayo inay dalkaasi ka jirto xasilooni maaliyadeed iyo weliba mid suuqa ganacsiga ah waxaanay arrintan imanaysaa maalin kadib markii maamuska xayuubin lagu sameeyey yon song yol oo ahaa madaxweynihii dalkaasi islamarkaana shaqadii looga joojiyey kadib isku day uu ku rabay inuu xukunna degdega dalkaasi ugu soo rogo haddaba wararkii ugu dambeeyey iyo weliba xaaladdu halka ay marayso waxa aan ah, falanqayn ka wada yeelanay cashe ibraahim aadan waa ka gacashay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay wadankaasi kuuriyada koonfureed oo tan iyo saddexdii bishan aynu ku jirno ee disembar xaalada siyaasadeed ay ahayd mid hubaarti la-aan iyo weliba kacsanaan waxaa maalmihii ugu dambeeyey ee la sugayey go-aankaasi golaha baarlamaanka ay ka gaari doonaan maamuska xayawinta madaxweynaha waxaana kadib markii maalintii shalay ay baarlamaanka u codeeyeen in madaxweynaha dalkaasi ay maamuska ka xayoobiyaan xaalada wadankaasi ay noqotay mid degan islamarkaana haatan la sugaya tallaabada xigta waxaana caashaay xusid mudan in baarlamaanku in muddo ah oo dabcan uu isku dayay inuu sameeyo maamuska xayuubinta kadib eed ay baarlamaanka mucaaradka ayaa usoo jeediyeen madaxweynaha xukunka joogay in ay markii hore maamuska xayuubintan oo ah markii labaad ay suurtogeli weyday inay xukunka ka tuuraan base haatan kadib markii labaiyo toban xubnood oo conservative ama kuwa inta badan qoyar socodka ahi ama muxaafidiintan ilaahda ay ku biireen islamarkaana codkooda ku biiriyeen ay u suurto gashay in ay madaxweynaha maamuuska ay ka xayoobiyaan marka hadda guud ahaan haddaynu eegno wadanka xaaladiisu waa degan tahay waxay heleen madaxweyne kusimo ah oo haatanna ra-iisul wasaare wadanka ka ah sidoo oo kale waxaa la dhul sugayaa tallaabada xigto ah maxkamadda sare ee wadankaasi ama maxkamadda dastuuriga ah oo loo gudbiyey oo dabcan maalinta isniinta bilaabaysa doodeeda go-aankan baarlamaanka ka soo baxay iyadoo maxkamadda dastuuriga ahina ay haysato muddo boqol iyo siddeetan maalmood ah si ay go-aan uga gaadho in go-aankaasi ka soo baxay baarlamaanku yahay mid saxaya in kale iyada oo qaarkood ama dadka arrimaha falanqeeyana ay tilmaamayaan in ay suurtagal tahay maxkamaddu inaanay sugin boqol iyo siddeetanka maalmood balse ay deg deg u gaari doonto go-aan ku saabsan xukunkaasi amaba go-aankaasi baarlamaanka kasoo baxee madaxweynaha maamuska lagaga xayuubiyey
waxaad ka warantaa cabdixakiin ilaa iyo hadda marka muxuu tallaabooyina oo uu qaaday kusimaha madaxweynahan cusub ee hadda baarlamaanku ay magacaabeen dalka kuuriyada koonfureed cashaay tan iyo markii shalay tole madaxweynahan kusimha ah loo xushay inuu dabcan dastuur sharcigu sheegayana la raacay waxau isku dayayey in uu dunida uu sheego in dalka kuuriyada koonfureed aanay ka jirin qalalaase dabcan siyaasad ahaanna uu xasiloon yahay waxaana uu isku dayayey inuu la xidhiidho hogaamiyaasha xulafada dhowla ah wadankaasi kuuriyada koonfureed waxaana sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiskiisa dabcan sidoo kale maraykanka laftarkiisana dhinaciisa ka xaqiijiyey ay khadka telefoonka ku wada hadleen madaxweynaha wadanka maraykanka jo biden iyadoo maraykanku uu xaqiijiyey sida ay uga go-an tahay dalkaasi kuuriyada koonfureed wadajirkiisa iyo weliba dabcan xasiloonidiisa waxaana dabcan caashay uu isku dayayey in uu dunida ku qanciyo deganaashahaas xasiloonida siyaasadeed geesta kale tallaabooyinka uu qaadayo waxay salka ku hayaan sida warbaahintu daabacayso suuqa saamiyada iyo weliba dhaqaalaha wadankaasi oo baaxadegaya tan iyo xilligaasi maadaama madaxweynihiina la rabay in xukunka laga tuuro dabcan sidoo kalena baarlamaanka madaxweynuhu xoog ku galay culaysna uu saaray kadibna go-aankan uu soo baxay aan dadkuna aanay hubin halka uu saldhigan doono wadankaasi marka arrinka ugu muhiimsan oo haatan qaaday waxa weeyaan xasiloonida iyo weliba dejinta siyaasadda wadankaasi iyo weliba in hogaamiyaasha dunida ula xidhiidho islamarkaana u xaqiijiya wadankaasi in aanay culays waa tahay bal haddaad sawir guud ka bixiso markaa waa kuma ninkan cusube hadda la magacaabay ama loo soo xushay in uu hogaamiyo dalka kuuriyada koonfureed bal sawir naga sii cashaay waxa uu ahaa ra-iisul wasaarihii haatan xukunka hayey ee wadankaasi dabcan waa shan iyo toddobaatan jir jaamacadda harford ee wadanka maraykanka dhaqaalaha ka qaatay waana doctorate buu qaatay ama dhakhtarnimo oo dhinaca dhaqaalaha ku qaatay dabcan sidoo kale waxa uu soo noqday uu ka soo shaqeeyey dowladdaasi kuuriyada koonfureed soddonkii sannadood ee ugu dambeeyey isagoo jagooyin kala duwan soo qabanaya islamarkaana ilaa iyo shan madaxweyne oo wadankaasi soo maamulay la soo shaqeeyey oo kan haatan xilka laga xayuubiyey uu ku jiro waxaana jagooyin kala duwan soo qabtay ka mid ahaa in uu noqday danjiraha ama safiirka dalka kuuriyada koonfureed jooga wadankan maraykanka sidoo kale waxau noqday wasiirka wasaaradaha dhaqaalaha iyo weliba amaan idhaahda ganacsiga iyo weliba sidoo kale maaliyadda waxa uu soo noqday dabcan sidoo kale uu soo maamulay xarumo iyo een, kuwa inta badan tintaanka loo yaqaano iyo weliba maxadiyo kala duwan oo wadankaasi ka dhisan een, waa khabiir een, dhinaca dhaqaalaha caan ku ah islamarkaana taasi ay u saamaxday inuu wadankaasi een, uu ka mid noqdo dadka aadka looga qadariya dhinaca dhaqaalaha een, waxaa caashaay sidoo kale xusud mudan een, in wadamada xulafada la ah een, kuuriyada koonfureed ee reer galbeedka uu xidhiidh dhow la leeyahay gaar ahaan wadanka maraykanka waxaana een, se warbaahintu daawacayso een, uu qeyb lixaadle ka ahaa amaba uu ku lahaa een, heshiiskii ay wada gaareen kuuriyada koonfureed iyo weliba maraykanku ee la sameeyey sanadkii laba kun iyo koob iyo tobankii een, xilligaas oo garowdeen ka ahaa een, madaxweynaha haatan maraykanka joe biden een, oo ahaa madaxweyne ku-xigeen isaguna xilligaasi een, dabcan een, uu dowladdaasi talinaysay uu ka mid ahaa marka waa qabiir dhinacaas ee aada loogu yaqaano een, macaaridka laftirkooguna dareenno kala duwan ayay ka muujiyeen xulitaankiisa inuu noqdo ku simaa madaxweynaha halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida gabagabada idaacadda ayaynu dhegaystayaala maraynaya haatanna aynu ku wada nasanno codka ismaaciil danan
ruux ku jamataa jalkii ka santo jiifka guurto joogsan weyde jannoy bilcanida bilcanida bilcanida ruux ku jamataa jalkii ka santo jiifka guurto joogsan weyde jannoy bilcanida bilcanida bilcanida wanjiboodee juuqsan liida jiridhacoodee jalaqsan samida oo jalbeeb wacanjaar la ihida wanjiboodee juuqsan liida jiridhacoodee jalaqsan samida oo jalbeeb wacanjaar la ihida jeex qurxoon iyo jamaal saliida joog dhammaysiyo jawharad samida oo jallecada soo jiidan ogida mujallecada soo jiidan ogida mujallecada soo jiidan ogida mujallecada soo jiidan ogida mujallecada soo jiidan ogida jeex qurxoon iyo jamaal saliida joog dhammaysiyo jawharad sasamida mujallecada soo jiidan ogida mujallecada soo jiidan ogida mujallecada soo jiidan ogida jallecada soo jiidan ogida oo jallecada soo jiidan ogida urkula jirtaa kuba jarayno ku jiljilicdo kuna jeelane maad ka jeesani ka jeesani unoy baybi ka jeesani adoy urkula jirtaa kuba janayno ku jiljilicdo kuna jeelane maad ka jeesani ka jeesani unoy ka jeesani wayway waan ku jeclee jaalma ii noqon waan jiranee naftan ku jaba way jaraysaayo jeex ma ii noqon waan ku jeclee jaalma ii noqon waan jiranee naftan ku jaba way jaraysaayo jeex ma ii noqon jeex qurxoon iyo jamaal saliida duug dhammaysiyo jawharad sasamida oo jallecada soo jiidan ogida jallecada soo jiidan ogida oo jallecada soo jiidan ogida oo jallecada soo jiidan ogida oo jallecada soo jiidan ogida jeex qurxoon iyo jamaal saliida duug dhammaysiyo jawharad sasamida oo jallecada soo jiidan ogida oo jallecada soo jiidan ogida oo jallecada soo jiidan ogida jallecada soo jiidan ogida oo jallecada soo jiidan ogida jeex jeex qurxoon iyo jamaal saliida duug dhammaysiya jawharad sasamida oo jallecada soo jiidan ogida oo jallecada soo jiidan ogida oo jallecada soo jiidan ogida oo jallecada soo jiidan ogida oo jallecada soo jiidan ogida Ah. ruux ku jamataa jalkii ka santo jiifka gurto joogsan weyde jannoy bilcanida bilcanida bilcanida ruux ku jamataa jalkii ka santo jiifka gurto joogsan weyde jannoy bilcanida bilcanida bilcanida wanjiboodee juuqsaliida jiridhacoodee jalaqsa samida oo jalbebu canjaar la iida wanjiboodee juuqsaliida jiridhacoodee jalaqsa samida oo jalbebu canjaar la iida jeex qurxoon iyo jamaal saliida joog dhammaysiya jawharad sasamida oo jallecada soo jiidan ogida oo jallecada soo jiidan ogida oo jallecada soo jiidan ogida oo jallecada soo jiidan ogida oo jallecada soo jiidan ogida jeex qurxoon iyo jamaal saliida joog dhammaysiya jawharad sasamida oo jallecada soo jiidan ogida oo jallecada soo jiidan ogida oo jallecada soo jiidan ogida oo jallecada soo jiidan ogida oo jallecada soo jiidan ogida udh kula jirtaa kuba jarayno ku jiljilicdo kuna jeelane maad ka jeesani ka jeesani hunooy baybi ka jeesani addooy udh kula jirtaa kuba jarayno ku jiljilicdo kuna jeelane maad ka jeesani ka jeesani hunooy ka jeesani wayway waan ku jeclee jaalma ii noqon waan jiranahee naftan kuu jaba way jaraysaayo jeex ma ii noqon Aa, waan ku jeclee jaalma ii noqon waan jiranahee naftan kuu jaba way jaraysaayo jeex ma ii noqon ruux ku jamataa jalkii ka santo jiifka gurto joogsan weyde jannoy bilcanida bilcanida bilcanida ruux ku jamataa jalkii ka santo jiifka gurto joogsan weyde jannoy bilcanida bilcanida bilcanida wanjiboodee juuqsaliida jiridhacoodee jalaqsa samida oo jalbebu canjaar la iida wanjiboodee juuqsan liida jiridhicoodee jalaqsan samida oo jalbeb wacanjaarlay waagaaga oo jalbeeb waxaan jaarlehida oo jalleecada soo jiidanoo gidaa codkaasi ismaaciil danan ayaana dhegaystayaal ugu dambeeyey idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanta dam waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo soo jiidan oo gidaa oo jallecada soo jiidan oo gidaa oo jallecada soo jiidan oo gidaa oo jallecada soo jiidan oo gidaa jeex qurxoon iyo jamaal saliida joog dhammaysiyo jawharad sasamida oo jallecada soo jiidan